halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax khamiis ah bisha abrilna waa koob iyo labaatan sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
warbaahinta qaar ayaa waxay sheegeen iyagoo soo xiganaya qaar ka mid ah guddiga ka hortaga musuq maasuqa dalka suudaan in ay ka heleen guriga madaxweynihii hore ee dalka suudaan lacag gaaraysa lix milyan oo yuuro ah iyo weliba saddex boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah
kaasi waxa waa cabaas maxamed nuur oo ah saxufi ku sugan magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa malaayiin doolar oo laga helay guriga madaxweynihii hore suudaan cumar xasan albashiir waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda dalka libiya qodobadaas iyo ku kale ayaan idiin hela dhegeystayaal markasta waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
wararka ka imaanaya caasimadda dalka libiya ee tripoli ayaa sheegaya in dhawaaqa madaafiicda laga maqlayay duleedka magaalada duqeymahan oo u dhexeeya ciidamada dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay iyo maleeshiyaadka uu hogaamiyo jenaraal khalifa xaftar ayaa kusoo beegmaya iyada oo maalintii jimcihii ay khadka telefoonka ku wada hadleen jenaraal xaftar iyo madaxweynaha maraykanka donald trump
saraakiisha ammaanka ee dalka faransiiska ayaa sheegay in kumanaan qof ay isugu soo baxeen jidadka ugu waaweyn dalkaasi banaanbaxyadan ayaa qayb ka ah banaanbaxyada looga soo horjeedo cashuur kordhinta ay dowladda faransiisku samaysay arrintan ayaa imaaneysa kadib markii ay gubatay kaniisadda weyn ee noterdam ee dalkaasi faransiiska subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a wararka ka imanaya dalka suudaan ayaa sheegaya in gurigii uu deganaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ee xilka laga tuuray cumar xasan albashiir laga dhex helay boqolaal milyan oo dollar oo guriga u taalay arrintan ayaa waxaa si weyn uga hadalay warbaahinta caalamka haddaba faahfaahinta warkan ayaa nuur xasan nuur waxa uu ka waraystay cabaas maxamed nuur oo ah wariye ku sugan dalkaasi suudaan warbaahinta qaar ayaa waxay sheegeen iyagoo soo xiganaya qaar ka mid ah guddiga ka hortaga musuq maasuqa dalka suudaan in ay ka heleen guriga madaxweynihii hore ee dalka suudaan oo muddo soddon sano ah talada dalkan hayay cumar xasan axmed al bashiir in laga helay lacag gaaraysa lix milyan oo yuuro ah iyo weliba saddex boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah halka tiro gaaraysa shan milyaar oo lacagta dalkan suudaan ee loo yaqaano jinayga ama bound sidoo kale ay kamid ahaayeen lacagihii laga helay gurigiisa guriga oo ka hortegayay ama guddiga ka hortaga musuq maasuqa oo sheegay in guriga madaxweynaha laga helay ayaa xubnihii baaritaankaasi sameynayay sida ay cabeeyeen waxay isugu jireen boolis iyo weliba nabad sugid waa gartay marka cabaas lacagahaasi xaggee la geeyey ilaa iminkana guddigaasi aada sheegtay in ay lacagaha baareen oo ay soo heleen maxaa tallaabo ah oo ay qaadi doonaan
sida ay sheegeen oo qaar kamid ahba warbaahinta guddigaasi ay soo xigteen waxa ay caddeeyeen lacagahaasi inay dib ugu celin doonaan bangiga dalka suudaan haddii waxyaabo ka badan intaasna la helana sidoo kale ay caddeeyeen in ay noqon doonto lacag dalka ay leeyihiin muwaadiniinta ku nool madaxweyne albashiir qaar ka mid ah qoyskiisa waxa ay sheegeen toddobaadkan in madaxweynaha laga waday gurigii qasriga madaxtooyada ee uu deganaa loona wareejiyey xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala caasimadda khartuum arrintaas maxay ka yidhaahdeen warbaahinta warbaahinta badankood sidaan hore kugu sheegaba nuur bukhaari dhacdo kasta oo khuseysa arrimaha dalka suudaan ee maalmihii ugu dambeeyey gaar ahaan madaxweynihii hore ee talada dalka laga xayuubiyey cumar xasan axmed albashiir waxyaabo fara badan ayay ka qorayeen wararkii ugu dambeeyey oo aanu soo xigan karna ayaa waxay sheegayaan inay sheegeen in loo gudbiyo xabsi ku yaala dalka suudaan oo inta badan lagu xiri jiray siyaasiyiintii xilligii isaga uu talinayay mucaaradka ku ah talada dalka marka uu hayay siyaasad ahaanna iska soo horjeedeen waxay sheegeen xabsigaasi inuu ku yaalo caasimada dalka suudaan khartuum lala yiraahdo coobar islamarkaana uu ku xiran yahay isaga keligiisana aanu ahayn qofka xiran sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid a labo ka mid a walaalihiisii oo u dhowaa islamarkaana kala qeyb qaadan jiray talada dalka iyo sida loo maamuli lahaa ay ka mid yihiin dadka la xiran sidoo kale waxaa la xiran xubno saameyn weyn ku lahaa xisbigii talada dalka ka jira markaasi ee loo yaqaanay national congresska waayahay cabaas marka mudaaharaadkii weli waa uu sii socdaa maxay dalbanayaan dadka mudaaharaadaya inta badan mudaaharaadka dadkii sameynayay oo muddo saddex bilood oo xiriira weliba hor soo istaagay amaba mudaharaadka ka ka hor sameeyey hogaanka sare ee ciidanka dalka gaar ahaan wasaaraddii gaashaandhiga ayaa waxaa ilaa imka yihiin kuwa aan ilaa iyo xilligan la taagan yahay faarujin goobihii ay yimaadeen saddex bilood ka hor waxayna ku celcelinayaan ilaa iyo imika in aan loo xaqiijin hadafkii ay u sameeyeen banaanbaxan ama kacdoonkan sida aan la socono waxay badankoodu ku andacoonayaan oo qaar ka mid a warbaahinta caalamka iyo weliba tan dalka suudaan ka jirtaba ay soo xiganayaan ay u sheegeen in waxyaabihii ku dheliyey inay kacdoonkan sameeyaan ay qeyb ka ahayd hogaanka dalka ugu sarreeyay talada dalka hayay muddo soddon sana ah in xilka laga tuuro kadibna militariga dalka ay noqdaan kuwo amniga sugo aanu siyaasadda soo fargelin islamarkaana dowlad madani ah ama dowlad shacab ah dalka ay ka hana qaato sida ay hadalka u dhigeen waa gartay marka mudaaharaadkan weli taagan siduu u saameeyey nolosha shacabka suudaan sidaan horey kugu sheegaba nuur bukhaari oo mudaaharaadku meel walba oo magaalada kamid ah waagii hore ayuu ka socday gaar ahaan intaan madaxweynaha la tuurin al-bashiir balse xilligan la taagan yahay magaaladu waa sidaydii hore oo jawiga iyo weliba socodka gaadiidka dadweynaha iyo weliba goobaha ganacsiga intaba waxay yihiin iyo kuwa waxbarashadaba qaarkood inta badan inkastoo aan dhihi karin kuwo aada u shaqeynaya balse banaanbaxan ayaa ku eg inta hore ee wasaaradda gaashaandhiga oo ah halka laga riday madaxweynihii dalkan maamulayay muddo soddon sanaa cumar xasan axmed al-bashiir wax saameyn ah oo badanna baanu ku yeelan qeybaha kale ee nolosha bulshada ku dhaqan caasimada iyo weliba gobolada dalka suudaan marka laga reebo in ay ilaa iminka faarujilla ay yihiin ilinka hore ama weliba afafka hore ee albaabada ama weliba halka laga galo wasaaradda gaashaandhiga oo ah halkii ay ka bilaawdeen kacdoonkan
aad ayuu mahadsan yahay cabaas maxamed nuur oo ah wariye ku sugan dalka suudaan oo u warameeyay nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a
wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya dalka libiya ayaa sheegaya in caasimadda dalkaasi ee tripoli ay ka socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya xukuumadda ay beesha caalamka aqoonsan tahay iyo ciidamada jenaraal xaftar faahfaahinta warkan waxaa qaahire ka soo diray wariyaha v o e da ee bariga dhexe xuseen saxnuuni wakaalada wararka ee royters ayaa xaqiijisay qaraxyo waaweyn iyo lidka diyaaradaha in laga maqlayay magaalada tripoli ilaa iyo hadda lama oga waxyeelada ka dhalatay duqeymahaasi lala eegtay magaalada caasimadda dalka libiya arrimahan ayaa yimid xilli afhayeen u hadlay ciidamada milatariga dalka libiya jenaraal axmed al mismaari uu sheegay in dagaal ba-an ciidamada milatariga iyo xogaga xukuumadda caalamka aqoonsan yahay uu ku dhex maray qaybo ka mid ah magaalada tripoli afhayeenka milatariga dalka libiya ayaa sidoo kale sheegay ciidamada xukuumadda inay garab ka helayaan maleeshiyo ka tirsan alqaacida iyo daacisha waa sida uu hadalka u dhigay ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ayaa dhowr jiho ka soo weeraray ciidamadeena balse diyaaradaha dagaalka ee milatariga dalka oo taageeraya ciidamada dhulka ayaa guulo waaweyn ka keenay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhex maray labada dhinac ayuu yidhi almismaari afhayeen u hadlay milatariga dalka libiya jenaraal axmed almismaari ayaa afka ku balaariyey saldhigyada iyo xerooyinka ciidamada ee gudaha magaalada tripoli inay ku sugan yihiin maleeshiyada argagixisada taasoo ugu wacan buu yidhi kadib markii kooxaha alqaacida iyo akhwaar muslimiinka ay la wareegeen xarumaha dowladda tan iyo sanadii labada kun iyo ko iyo tobankii howlgallada milatariga waa mid ka turjumaya rabitaanka shacabka libiya ayuu yidhi afhayeenka u hadlay ciidamada uu hogaaminayo jenaraal xiftar arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka libiya ay ugu baaqday golaha amniga qaramada midoobay inay guddi u diraan dalka libiya si ay u baaraan waxa uu ugu yeeray xadgudubyada ay geysteen ciidamada jenaraal khaliifa xiftar sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda libiya ayaa sheegay inay la wareegeen deegaano ka tirsan koonfurta magaalada tripoli oo hore ay u joogeen militariga uu hogaamiyo jenaraalka howlgabka ahi sarkaalka uu hadlay xukuumadda fadhigeedu yahay caasimadda liibiya ayaa sheegay in deegaanadaasi ay la wareegeen maalintii sabtida kadib markii dagaal qaraar uu dhex maray labada dhinac warbaahinta taageersan xukuumadda liibiya ayaa sheegay in shan iyo toban ka mid ah ciidamada jenaraal xiftar ah in lagu dilay dagaaladii dhacay maalintii shalay haddaba cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida u arko xaaladda cakiran ee dalka liibiya xaaladda liibiya gaar ahaan magaalada tribili ee caasimada dalka liibiya labadii toddobaad ee ugu dambeeyey cirka isku shareertay kadib markii ay halkaas ka bilaabmeen dagaalo u dhexeeya hogaamiyaha ciidamada dalka liibiya jenaraal khaliifa xaftar iyo dowladda ay caalamka aqoonsan yihiin ee uu hogaamiyo faysal siraaj oo uu ku eedeeyey taliyaha ciidamada liibiya inay yihiin argagixiso daacish iyo iyo alqaacida oo ku dhuumaalaysanaya marka wuxuu yidhi waxaan ka horeynayaa caasimada dalka liibiya kooxaha argixisada ee xoogga ku haysta magaalada tribili arrintan ayaa sii xoogeystay kadib markii uu madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu telefoon uu kula hadlay hogaamiyaha ciidamada dalka liibiya jenaraal khaliifa xaftar xukuumaddan iyo oo magaalada ka dhisan magaalada tribili oo ay islaamiyiin iyo kooxo lagu eedeeyey inay yihiin argagixiso ay hogaamiyaan ayaa caalamka waxay ka codsatay in maxaanku dhahdaaye laga soo gaadho yacni jenaraal weerarada ugu hayo jenaraal khaliifa xaftar hase yeeshee tani waxay u muuqataa in bulshada caalamka iyo quwadaha waaweyni ay la safan yihiin jenaraal khaliifa xaftar oo loo arko inuu yahay hogaamiye dalka liibiya ka saari kara kooxaha xagjirka iyo argixisada wadamada badi gobolku sida masar sacuudiga iyo imaaraadka carabtu waxay si aan gabasho lahayn gaar ahaan warbaahintooda iyo madaxdooda ay ula safan yihiin jenaraal khaliifa xaftar markii ugu dambeysay hogaamiyahan wuxuu booqasho ku tegay dalalka sacuudiga iyo masar oo ka dalbaday inay u fidiyaan taageero labadii toddobaad ee ugu dambeeyey dalka liibiya ayaa galay xiisad cusub kadib markii jenaraal khaliifa xiftar uu sheegay inuu bilaabay howlgallo uu dalka kaga xoraynayo waxa uu ugu yaray maleeshiyada argagixisada dalka liibiya ayaa dagaalo iyo qalalaaso dhinaca siyaasadda ah galay tan iyo sannadii labada kun iyo koo iyo tobankii kadib markii xukunka laga tuuray mucaamar al khadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo afartan sano ah xuseen saxnuuni v o a qaahira dhinaca kalena magaalada tripoli ee caasimada dalka libiya ee dagaaladu ka socdaan waxaa ku nool dhalinyaro badan oo soomaali ah kuwaasi oo ka mid ah muhaajiriin badan oo afrikaan ah oo ku jira xeryaha qaxootiga ee korta kula socoto qaramada midoobay mid ka mid haddaba xeryahaasi ayaa aada ugu dhow goobaha uu dagaal ku saameeyey nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada tripoli waxa uu ku waraystay ashraf mascuud khaalid oo ka mid ah dhalinyarada ku goodansan xerada caynuzaar ee magaalada tripoli walaal anagu horta waxaan joognay trabls baan soo galnay bishii koowaad badana laga soo qabtay kadibna waxaan joognay meel yirahdo ainazara nala keenay ainazara waxaan joognay bishii koowaad ilaa bishii afaraad adeer ilaa bishii afaraad baan joognay waxaa dhacday dagaalku wuxuu bilowday bishii afaraad ilaa iyo toddobiyi tobankeedii buu bilowday waxaa dhacday walaal macaan marka dagaalka aad u xogaaday ninka taliyaha meesha haystay baa wuxuu la hadlayay intuu ku yiri dadkan qaxootiga meesha joogo deg deg waxaa u baahnaa inaad iga qaadaan oo meel u wanaagsan aad geysaan waxaa noo yimi afar bas ayaa noo yimi afartii bas waxaa la saaray saddex bas baa la buuxiyey baskii afaraad anagu marka ayaga doonay inay qaadaan ayaa waxaa dhacday dagaaladii xeradii waxa waxaa kusoo dhacay dagaalo xabado badan iyo gantaalaa kusoo dhacay afartii bas marka way baxsadeen intii la carareen annaguna waxaa dhacday habeenkii markaan meesha joognay habeenkii labaad ba nala soo qaaday hare kaleeto oo u dhow oo la yidhahdo sabca ayaa nala keeno oo xarunta dhan dagaaladu ay ka dhacayeen ay meesha dhan ay difaaca kaga jireen ciidamada nala keeno walaal ma garat waa gartay maxay tahay sababta la idin geynayo meel furin ah oo ay ciidamo difaac kaga jiraan yaase idin geeyay halkaas
u n t ayaan walaalna keentay sababtoo ah meeshaan u n t dadka lagu hayo trabuli waxaa la yidhahdaa dhowr meelood meel abusaliim baa la yidhahda meelna waxaa la yidhahdaa taroktika la yidhahdaa meelna waxaa la yidhahda taajura meelna ainazara la yidhahdaa marka inta meelood ee dadka lagu hayo trabulis waa meel ciidanka ay haystaan herada qaxootigu maaha hare caadiya oo sidii wadamada kaleeto ah waa meel jeel ah oo ciidamadu ay maamulaan weye ma garatay waa gartay marka dagaalka hadda socda ee ka socda magaalada tribly ma dhankiina ayuu ka socdaa mise qeybo kale oo magaalada ah magaalada dhinaceeda kale ka socda laakiin wuxuu u badan yahay dhankeena u badan yahay sababtoo ah annagu waxaan joognaa meeshii dadkii ninka ciidamada soo wato khaliifa xaftar baa la yidhahdaa oo dhinacaas kasoo gelaya ninkala dagaalamayna waa siraaj ee magaalada haysto laakiin anagu waxaan joognaa meeshii dhan ay dagaalada ka dhacayeen ay madaafiicda noocii ugu darneed ee laga adeegsanaya laga habeeyey baan joognaa anagu ma garata inkasta anagu mar walba nala kaxeeyo oo hubka dekeda nala geeyo saakay aniga kula hadlay hataa saakay aniga iyo iyo toban ay shan dhibitariyan iyo shan soomaali ah baa nala qaaday waxaa nala geeyey dekeda waxaan soo rarnay gaari iskarogaa iyo gaari dhaynaa iyo gaari haylikus oo hubaan soo rarnay oo waxaan keennay meeshii hub oo ka dhacaya dagaalada keennay ma la idin qasbay sidee ku dhacday dad qaxooti ah in ay hub soo raraan waana la qasbay waana la qasbay sababta qof raali ka ah ma jirto inuu dagaal anigu maanta ma doonayo inaan maanta qof walba ay jooga meesha qaxootiku hadaf buu leeyahay wadankan anagu maana dhalan mana doonin inaan dagaal galna ama inaan dadka dagaal liibiyan waxba nagama gelna anagu hadafkeena anagu waa inaan meeshaan ka tagno ama nala qaado marka horena waxaan unimi inaan bad galno xerada waa lasoo gelaya gaari baa imaanaya ninka watana waa ciidan ninka xerada haystana waa nin ciidana markuu yidhaha dad baan u baahanay intaad u baahan tahay kaxaysta uu ku oranaya mogta marka anaguna saas darteed waa nala soo qaado qasab baa nalagu kaxeeya qoray baa weliba nalagu kaxeeya waaya marka mar haddii xaal uu halkaas marayo oo magaaladii dagaallo ay ka socdaan idinkuna aada qaxooti tihiin maxaad damacsan tihiin ma halkaasaad rabtaan inaad joogtaan mise xal kale ayaad raadinaysaan wallahi haddeer insha allah soo ilahay ka dhigoon bay noqonaysaa laakiin waagi haddii uu baryaada caawa jiif mama jiro oo dagaalka aada buu u xoogay saabinadan caadiga iska laakiin caawa agteena ayaa waxaa ku dhaca wallahi dhowr gantaal waagi hadduu noo baryana waxaan sameynaa anagu waxaan nahay afar iyo sideetan soomaaliya iyo shan boqol iyo konton iyo litiriyana waxaan ku tashanay hadda inaan berito la go-aan gaarno oo aan magaranaysa aan la hadalno ninka meesha haysto aan ku dhahno anagu meeshaan waa meel dagaal waa goob dagaal ma doonin anagu inaan joogno ama noogu yar dadkii un dadka ugu sarreeyay meeshana keensaday ama albaabka anaga furmas kaga dareernaa sababto a meesha idinkoo ku dagaalamaysaan anaguna waxaana dad qaxootiya meesha hay-ad u joogo oo u
waaya ugu dambeyntii marka ma ogeysiiseen safaaradda soomaalida safiirka waan wacay aniga kula hadlay safiirka lamarkiisa waan hayaa muxidiin muk kaalimooyi ayaa la yidhahdaa maalin dhaweed buu noo yimi dhowr jeer xataa wiilal hadeer badan oo oo horey aan u qornayn baa la qoray aniga waan ku jiraa safarkii bishii koowaad baa la qoray in badan baan la hadlay waxaan ku yidhi miyo anigu maxaa helay qaaditaankeyga wuxuu yidhi miyo waan eegeynaa waan la hadlayna waxaan ku yidhi maxaa ku helay safir wuxuu yidhi xaddaan ku imaanaa bira xaddaan qolay ayomtaan ballansanay anagu qaaditaanka jabadeena maha laakiin ayomtaa wax qaado annaga soomaali safiir ahaan iyo dowladda soomaaliya inaan ka socono un baan meesha u nimaanaa buu yidhi dhowr jeerna waan waan ku celceliyay waxaan ku yidhaha meeshan xaaladeedu xun tahay miyo dadkan yaa dad wax u qabanaysaan wax u qabta marka meesha niyo waa wallahi ilahay ka dhiga noqonaysa wallahi xaaladan halkaas ay sugan tahay kaasi wuxuu ahaa ashraf mascuud khaalid oo ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo qaxooti ah oo ku go-doonsan magaalada tripoli oo uu hadda dagaal ka socdo ee dalkaasi libiya khadka telefoonka ayuu igu warramay subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a haatanna faransiiska dalka faransiiska waxaa maalintii shalay ka dhacay dibadbaxyo waaweyn banaanbaxyadan ayaa soo socday muddo dheer kuwaas oo loogaga cabanayo sicir bararka iyo canshuure ay dowladdu soo rogtay xuseen barre aadan ayaa arrintan ka wareystay xamse maxamed oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta dalka faransiiska nusfadii ugu dambeeyey baris aad bay u xooganayeen shalay oo sabtiya waxaa kusoo mudaharaaday faransiiska oo dhan toddobiyo labaatan kun sagaal boqol oo ayaa usoo banaan baxay sagaal kunna waxay ku banaan baxayeen caasimada baris waxaa la kakabtay laba boqol iyo toddobiyo labaatan qof guud ahaan askarta ciidanka booliska iyo gendarmeriguba waxay ahaayeen tiro guud lixdan kun waayo aad bay uxooganayd maanta banaanbaxa sida weyn loo soo abaabulay dhulka magaalada baris labo meelood ayay maad aragtay u diideen inay lagu soo banaabaxo sida shonzelisega meesha la yidhaahdo iyo meeshii dhaweeda kiniisadii dhaweeda ayaantii dhaweeda kugatay ee notre dame la yidhaahdo maanta haddaan la eego wax khasaara haba yaratee ka dhashay ma jirto laakiin askarta dhexdooda ayaa la sheegayay inay haddee daal iyo rafaad ka muuqday waayo waa dad heegana ilamaa intay banaanbaxani uu ka bilaacmay faransiiska in ku dhowaad toddoba bilooda maxay tahay sababta ka dambaysa mudaharaadkan toddobada bilood socda ee dalka faransiiska saameeyey horta run run ahaantii banaanbaxayaashan waxay ka bilaamatay sicid barar ku imida dhinaca shidaalka waayo waxaa banaanbaxan dhinaca baraha bulshada ee facebook la yidhaahdo ugu yeeray laba birawal oo ka cabanayay xeer dawladdu soo rogtay ina lagu kordhiyo shidaalka labada dirowal ayaa markaa aftaan uga dhigay calaamadan huruudda ee dhawr kastiba laga helo uga dhigay aftaanta caradooda kadib waxaa weyni isbedbedeshay xiliyo xunbaa ay soo martay qalalaase badan dad baa aaminsan dhexdooda inay maad aragtay wax la jebiyo inay dawladdu ku dhegeysato qaarna waxay leeyihiin si pacifiga aan u mudaharaadno marka cabashooyinka guud dawladdu waxbay ka muujisay jawaabay ka keentay jawaabihii laakiin banaanbaxayaashu qaar baa ku qanacsanayn oo dhinacii gaaska laga mudaharaadayaba waxay isku bedeshayba inuu madaxweynaha wadanka faransiisku uu xilka iskaga degaba oo uu ka socdo uu iskaga degaba marka darawaladan mudaharaadka bilaabay ma darawalada baabuurta caadiga ee rayidka wadaba mise waa kuwa baabuurta ganacsiga wada me waa kuwa xamuulka wada weeyaan waxa aad darawalayaashan ka bilaabmatay waayo kuwa xamuulku markuu qaadayo shirkad buu ushaqeynayaa shirkadda uu shaqeynayo gaaska kuma shubayso marka isaga jeebkiisa ama mishaarkiisa laga goynayaa marka isaga si toosa utaabsanaysaa waa kuwa xamuulka qaada weeyaan ayaa mudaharaadka bilaabmay dadkao dhanna maad aragtay qaar badan baa xamuulka ka dhex shaqeeya oo baaburada xamuulka waaweyn wada ee iskaga gudba yurub marka laga yimaado darawaladaasi wada baabuurka xamuulka ee rabshadahani ay ka bilowdeen maxay yihiin dadka kale ee iyagu taageersan banaanbaxan
dadkan taageersan banaanbaxan waa dad noloshooda aada iyo aada u lidatay oo waayo markii hore gaaska ka bilaabmatay laakiin waxaa la isla meel dhigay inay noloshii dadka faransiiska ahaa ku dheg ku nool wadanka faransiiska ay haddee kaaftoomeynba noloshoodii haddaa la eego dhinaca kuri guryeynta oo kiraday aada iyo aada u qaali tahay dhinacii mishaarkiina maad aragtay uu aada iyo aada u yaryahay marka maciishadii oo aada u korortay ayay dadkii isla meel dhigeen ku ku garab galeenna dareewalayaasha inay isxoogshadaan ee dawladdan iska ridaan madaxweynaha eminal macron uu hogaaminayo waayo ninkan macron waxaa loogu eedeynayaa inuu la heshiis yahay qolada wax haysato uuna taanjiriinta la yidhaahdo ama maalgabayaasha uu dadka kale dan yartaa uu aada usoo eegin oo una taageerin kaasi waxa uu ahaa weriye xamse maxamed oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta dalka faransiiska khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o e da xuseen barre aadan
nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha ee soomaalida waqooyiga ameerika ee ka socda gobolka ohio waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan
weli waxaa gobolka ohio gaar ahaan magaalada colombos ka soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee sanad kasta la qabto sanadkan sanadkiisa sagaali tobanaada waxaa la ciyaarayaa kulammada samafaynalaha oo maanta labada kooxood ugu dambaysay faynalaha ay dheeli doonaan maalinta axadda ah halkaasoo tartankana la filayo in lagu soo gebagabeeyo tartankan waxaa ka qaybgelayey ilaa iyo labaatan kooxood oo ka kala yimid gobollada kala gedisan ee maraykanka iyo dalka kanada waxaana sanad kasta loo qabtaa in bulshadu ay isdhex gasho islamar ahaantaasina la helo ciyaartooy marka ciyaaraha kubadda cagta si weyn waxa uu qabtaa gaar ahaan jiilka soo koraya bashiir geelle oo ka mid ah qabanqaabayaasha tartankan ayaa waxa uu v o e uu uga warramay tartankan sanadkan waxa uu kaga duwan yahay heerka uu hadda uu marayo ee samafaynalaha kulmada dhacaya iyo kuwa kale ee faynalaha la ciyaari doonayo xilliga la dheelayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa alla ka sokow v o eeda sida habsami la'aanta ay uga qayb qaadato arrimaha bulshada soomaaliyeed qaar ahaan maaragtay youth sportsga sidii walaalkay uu sheegay ciyaarahan waxay ku bilowdeen labaatan tiim maalintay waxaa la bilaabay oo furitaanka la sameeyey arbacada ahayd shalayto oo jimco ah ayaa waxaan soo gebagabaynay ciyaarihii group stagekii halkaasoo ay ku soo baxday siddeed kooxood labaatankii kooxood ay ka soo baxday siddeed kooxood maanta siddeeddaas kooxood ayaan markii ay sisii reereebeen waxaa ka soo baxday afar kooxood afartaas kooxood oo ka kala yimid magaalada kentucky oo loo yaqaano kentucky all stars tiim ka socda magaalada minneapolis oo loo yaqaana halgan united oo qaaday koobka sanadkii la soo dhaafay iyo koox la yidhaahdo north stars oo ka socota magaalada colombus ohio iyo koox kaleeto oo ka socota colombus ohio oo la yidhaahdo t m t halkaas oo afartaasi kooxood ay isku hardiyeen ay ku soo bixi doonaan laba maaragtay kooxood oo kama dambaysa halkaasoo lagu soo gabagabayn doonaa hadda insha allah biidnillahi ilkariim marka halkudhigga sanadkan ciyaarahan muxuu yahay maxaase laga baran karaa tartankan muddo sagaal iyo toban sanaad soo qabanayseen hadda gebagaba ayuu maraya run ahaantii halkudhigu horta ugu horeyn waa baruurigan oo kaleeto waa community service waa meelay meesha dhallinyarada soomaaliya iskugu yimaadaan oo isbartaan tan ku xigta halkudhigu sanadku wuxuu ahaa af soomaaliga maadaama dhallinyarada qurbaha joogta uu kasii dhumaya af soomaaliga in muhiimadda ay leedahay in luqadda adiga aad haysatid oo dhaqan ahaan iyo maaragtay heritage ahaanba aad u haysatid aad baratid maxaa yeele luqadda haddaad aqoon dhaqankiina ma baran kartid taas ayuu ahaa in dhallinyaro badan oo aad saad u arkaysid ayaa garoonka maanta buux dhaafisay oo meel la kale istaagaa la la'yahay dhallinyaradaas oo dhan maaragtay run ahaantii waxay maanta meesha iskugu yimaadeen wax kaleeto aanan ahayn soomaalinimaa isku keentay marka aad ayaan ugu faraxsannaa annagana inaan qayb aan ka noqonno dadkii isku keenay tartankan ayaa la filayaa in la soo gebagabeeyo gelinka dambe ee axadda xilliga maraykanka waxaana bashiir geelo oo ka mid ah qabanqabayaasha tartanka uu rajo wanaagsan ka qabaa in si wanaagsan tartankan uu ku dhammaado waxaa galab kasta u soo daawasha tagaa tartankan dad aad u fara badan oo ka kala yimid gobollada kala gedisan ee maraykanka iyo sidoo kale dalka kanada jamaal axmed cusmaan v o e colombos ohio
haatan dhegeystaan ku wadasan cododka fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdir usalye iyo heeskii xaqdhowr
naftaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaaha laabtana ku xukumay xurmay joogtaa
naftaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaha laabtana ku xukumay xurmayn joogta ah
agaiga xiga intii i xigto iskiyo adiga xoraysta tashkii
xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaqdhowrka kaye
adiga iga xiga intii i xigto iskiyo adiga xoraysta tashkii
uu xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaqdhowrka kaye
xumaanba dartay robiga ka jiro sidaan kugu qiiso igu xidhnow xoraystay tashkii
uu xaqaaga guto xilkaaga gartee heestaasi xaqdhowr iyo fanaaniinta farxiya fiska iyo caydaruus haliyey ayaan ku soo gabagabayn doonaa dhegaystayaal idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiiyeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan
sidaan kugu qiiso igu xidhnow
adaa igu xeeray dareemi xuleeyey sidaan kugu xiiso iigu xidh